bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal raadiyaha warsan ee baydhabino dhugun sidaataan ramadaan kariim maybaa nin bilaabdo doone tartan aqooneedkii bila barakaysan oo ninku barataan soon walba waqtidan oo kale naysiin kula daraatan raadiyaha warsan tartan aqooneedka maybwa tartan uuna ka tartansiyaana dhammaan xaafado baydhabiya ku koobanta barnaamijka tartan aqooneedka uu kuway bala diyaar ee muxudiin xasan maxamed muxudiin xusni mahasanta cabdulaahi jeclo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu haminfele dhegeystayaal akhyaaraha ka dhowaada barnaamijka tarta aqooneedka shabakada warbaahinta warsan oo bil kasta oo ramadaan idaacadda warsan si toose ku baxow barnaamijka tarta aqooneedka raadiyaha warsan ee sanadkuuna welibaa markale taabigelyahae urarka walaalaha garab walaal barnaamijka anti-usa daraara weliba ay kula qayb gala doone cabdulaahi aadan nuur jecelow taas oo kale weliba stuudiyaha ay kula sugana tiimka ama mas-uuliyiinta garab walaal iyo abwaan jaakole iyo weliba abwaan maxamuud xaaji maxamed tarash oo yoona lamada xaafadood uu ka maylaraaya shaltaaga sanaado doono oo ilaa raalakanaagda maadaama hamiinkii koowaad ee umadaha furana barnaamijka tarta aqoonaadka a waana ka dahafuro doona xaafado bardaal e iyo ideeda b iyo marka hore weliba hadhowaayane maamulka degmada baydhabo si markaas mas-uuliyiinta degmada baydhabo iyo ninka dahafuran tartama aqooneedka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ee sanadkun weliba khadka teleefoonka si toosa inka jare oo barnaamijka tarta aqooneedka bila barakeysan ee ramadaan oo uu ka ahamiinkii koowaad nin dahafur doone gudoomiye ku-xigeenka degmada baydhabo gudoomiye taygaab gudoomiye hooba dhegahaysa hadhawaaw idaacadda warsan barnaamijkii tarta aqooneedka iyo uu kahamiinkii koowaad ning e marka weli sharaf ning ah anti nin daha furta oo tobanka xafadoodna ka tartama doonaan barnaamijka muddada bille ramadaanka nin dareera doona uu kana xaafado bardaala e iyo ideeda b iyo tartanka ka daha furni marka hadhawaawsa ninka daha furta iyo dardaaranka insha allah
qosli iyo dc iyo daasira warsan ciidas iyo shaqaalaha iyo qolaha qabiilas islaamada iyo lamada xaafadood berdaara iyo berdaar ideeda berdaar iyo ideeda lamada xaafadood kan arday ciidan salaamada marka hor may lahaan qolaan kariim marka ilaahay ajarshigana sii qoraanka ubakan ilaahay aan uqabada marka de iyadaan ka fadhasana sababto mayla mayr kitabta qur-aanka kitabta maahay oo diin diin imaan maahay may buu ahaa waa id aydan low anga kitabta mar baasaan kartaysa may buu ahaa oo la guurayso lan guuraysida kana war guuraysiday may lakiyaaba maada diin ee mase ahaysaatay mase axadiisaatay oorkii adkaataba faaidisaasa marka may buu ahaa marka karamkii adkaadaas marka may buu ahaa cidiyadaan ka faahasana sidii sinanka heeran tinanti oo dadka maskanti oo qabiidaan idaacadda warsan marka iyadaasin kama hadnagaama garab walaasa nagala oo garab walaal warkaasi utaabagelyahay oon cidiyada arday ardayn kama hadnagaa may buu ahaa xaafadoona may oo odsay masaan sheegay in yooyooda waqtiga ilaaliyahan anshaxga dowlahan askanti arday may buu akaa arday may buan ku kiisaaraan iyo faa'iidan arkan marka may bugaa tartaqoonadka nani furinye sababla kubilaawo googa ramadaan kariima lahaa waqtiga ilaaliye ku faa'iidaysada maskatin kobiyi iskoolkii roogtaan maalin kursigatiialamadata faa'iido wiigu wanan haddii oo maamulka degmadahana iyadaan ka faraxsagna ahaadoayana gadwalaalisin iyada ama xasantiin wasansin iyada ama xasantiin tarta oo na denani furin marka
waayahay guddoomiye ku-xigeenka degmada baydhabo mudane taygaabiye kaasaay oo nin dahfuray tartanka guddoomiye eedan maadsanta waayahay dahfurkaas guddoomiye ku-xigeenka uusan nin dahfuray barnaamijka meeli ka dhaafnay waliba si kooban daqiiqado kooban sii doone garab walaal oo dhowr jeer barnaamijku hataaba geliy jareen mar kalena maamulka idaacadda warsan oo magaasho ka hadalowna eedmin farxad geliyaas inta garab walaal mar kale miiskun iyo microfonadan ku kulugna maadaama warsan iyo garab walaana lanku barday taabagelinta barnaamijkun dhaxtaalku bacdiyaaskanada doon
bug malfagaayo howal barti baje lagaalkood howal barti baje lagaalkood howal barti baje lagaalkood
waayahay dhegeystayaal barnaamijka tarta aqooneedka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo iyo guda jirna soo horeysanka sheegay barnaamijkana uu ka weliba ka dahfuro doonay xaafado bardaale e iyo ideeda b marka hore horta xaqiijiyo inta khadka ka jaran iyo in kale weliba aan weeray marka hore xaafadda bardaale e hallo bardaale hallow ideeda waayahay meelo ka dhaafnoy lamada xaafadood siyo wakhtiga aan ilaaliyan oo barnaamijkana iyo diyaaranka inya aan mahadnagaana waliba siyay saleem sheekh shuceyb oo e mas-uulka aan ka sarayay urarka garab walaal oo markale taabageliyahan barnaamijka tarta aqooneedka saleem hadhawaaw barnaamijka wakhtigan inay dareera ada oo dareenka dhegeystayaalka iyo dadweynaga magaalada la wadaagaasa iyo sida mar kale taabagelinta barnaamijkun mayla araay isin bulshada la jeelatan inti mar kale bil ramadan kulantan hadhawaaw
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحدي حسن إيدي إلى ما كنت نيبا لها رمضان كريم أمة المسلمين في نيلول بالروان قرهان أمة الصومالية الصومالي kumay baanin bilowdahaye tartan aqooneedkii oo bili barakaysanaytana ninku baranay ini una idaacadda warsanka qobano unoo ka tartan siyaana tumanka xaafadood ee magaalada baydhabo tartan aqooneedkun hata sanadkun may baanin nagadeeye sanadkii shanaad oo una inta ka qobadaana tartan aqooneedka eed iyada micnaha faa'iido weyn ninka jarta deegaan ahaan iyo micnaha ka degma ahaanba dad badan oo ku faa'iidaysadahaya dhini dhaqanka iyo maadi iyo diiniban iska jiraan marka ma eeda aan ka faraxsagna ilaahigii nin suurta geliyay inaynu markalaas ka nagano oo una oo intii tiimkii kiidana iyo maamulkii idaacaddii iyo wariyaashii dhammaan unoo kulmagna oo walna ninku maqonaan ilaahigii nin suura geliyay inay markalaas ka nagana usuu mahada leh may baa lahaa ku faa'iidaysi wacan xaafado tartamahaya yoona may baan ka baaqay inay si asluubaysan oo xishmadka jarta iyo waktigana aan ilaaliyaan su-aalashoona micnaha aan ku fikiraan oo micnaha si nidaam leh tartankii ninka bilaawada waana ninka dhamaad hoob ilaahay nafta ninka simo eedeedan mahadsantiin dadweynahan u dhugunsudahayoona mayle naasi wanaag leh sharaf leh iniyoona un dhugunsudaana un ku qayb qaadadaan dhammaan garab walaal meel walba iyo rugaan yoona maylahaa hambalyo dadaalkii iyo muddadii dheeraad una hasluwadnay weli micnaha meelisan inku sii dareera hadhowaada eed eedan mahadsantiin wacalaikum salaam waayahay saliime sheekh shaceyb eedan mahadsanto oo mas-uulkan ka sarey ee garab walaal soo horeysanka sheegay waliba istuudiyaha iyo kulsugana saas oo kale abwaan tarash iyo jaakole iyo xuseen oo garab walaal aan ku barateen iyo maxamed jiriisow maxamed maxamed salaad iyo maxamed deeq iyo yoona saas oo kale barnaamijka xaadirka stuudiyaha dhextaalku bacda askanagada doona
iriidiyaa hanin batay bulshoodiya israadkey bilaan imagel
barnaamijka tarta aqooneedka ee sanadkun oo warsan iyo garab walaal isku kaaladahayan dhiniga su-aalo waliba kuwa qayb galaha ee barnaamijka iskuulka hoose dhexe iyo sare ee kawaadir oo ka yaala magaalada baydhabo ee gobolka baay saas oo kale dhextaalka weliba sanadkan ku guulaysaday oo diyaariyey ururka koonfur galbeed ku jira ee muddo magaashi lahagaabi lankasaw deedo abwaan maxamuud xaaji maxamed karash iyo jaakole iyo mingahaldagayga siye iyo oonku badsadaanas ana rajayaw weliba kama hormariyay abwaan maxamuud xaaji maxamed karash abwaani hadhawaaw markale anti stuudiyaha warsan bir ramadaanka kulagna iyo dhegeystayaalkooda aad la wadaaga fadhi kubacda warqada siin tuuri doona lamada xaafadood meelyaasiin banta iyo la jara doontan marka dareenka marka hore la wadaag ado oo ah goobaas
حسني يا فضي عندي حسني إذا ما سنت الحمد لله رب العالمين ما دام أنا سنة كهرة السنة ذكر أو دري أنا حسن روبني أني أردت إذا عضو ما استودي هم سوق كل ما ترني إلى هي ويبقى كتوبي هذا السنة ذكر بدن إني هذا السنة كلنا ويبقى دفنها قد بيه inay aragtay iyoona ka faa'iidaysadaan su-aalo elmagac eh elmagac eh oo qaaliga eh oo meel welbana mar welbana lakala korno inay dadweynaha iyo tartamayaasha iyo wala kulli intiba idaacadda dhiigaas inay ka faa'iidaysadaan iyo dadweynaha nahajeedaleed mahsan tartanka nigmeed jaakol hadhow
saaxiibo xusni waa dhowahay aada baa umahadsantihiin dhammaan idaacadda garab walaal idinka dhan alxamdulilah ilaahaya nakulmi sanadii kale insha allahu sanad badan inaysan kulanaya ilaahay kurajeeda tarta aqooneedka insha allahu faylay faa'iido wiyaanka jarta way ku faa'iidaysadeen war ada ankuwa dhabnay ku faa'iidaysaas war ada helmaansana intee tawaas war ada kuwa maqnaayo ogaadas suugaag ma arta diina ma arta taariikh ma arta bal walbaado eed ciidan maasantiin wadaadkeyna i hor fadhiya tari ciidahan dho hayfeeyohaygoole ani boobiye ani boobiyewayahay waayahay abwaan jaakole ciidan mahadsantae lamadaas warqadood iyo shalqubsadaasan kubacda xaafado isan shal taageersantiin berdaale e iyo ideeda b y si unan guda galna marka aniina ideedaayan bati ideedada jare waayahay eedan mahadsantiin si kooban ideeda b
waayahay eedan mahadsantiin mar lamaad xaafadoo xaqiijiya si marka lamadagayga shuruudo iyo nidaamka barnaamijka andegsan an wadan dhugunsana halo berdaale e
halo radio warsan halo ideeda b halo radio warsan waayahay eedan mahadsantiin su-aalogee gudagalaana lamadaya kubacda hoo ilaahay era weliba si xushmadaas in kucodsadaana intii ixtiraamka barnaamijka dhowrtan shuruudo la akhriyo doonana dhugunsatan wala inagda doonana shuruudo lakuwada dhaqmo hoo ilaahay raalkanagada marka dhugunsasho fayl insha allah
bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaai waalmursaliin muxamadi waaalihi wasaxbi ajmaciin dadka tartamaw may ogeysiyaanay shuruudun hasoota inyo ilaaliya tan kowad maybwaa inyo ilaaliyan akhlaaqda iyo aadaabtii anshaxa qof alla qofkii kakaxa akhlaaq xuma ama anshax xuma guddiga may ku qaado doonee tillaaba eedan adag tan lamaad dadka tartamaw may lukufaday wakhtiga inse dhab-ayon ilaaliyaan wakhtigaas oo linxadadii in yee bilaawdaas tartanka guddiga may weydii doonee dadka tartamaaw tumi afar su-aalood iyo weydii doona dhini kasta may la warsado doonee toddoba su-aalood tan afaraad guddiga su-aalla may kana naga dooneehen lama tooka tan shanaad dadka tartamaw fursada la siiy oo su-aalaha ku jawaabayaan mayb waa lama dagiga lamadaas dagiga may ku bilowdaayana su-aalle markiiyo jeediyaan guddigiiyo ku bilowdaas qodobka lihaad dadka tartamaw may guddii kucodsaday markiiyo jawaabto biyaayaan in qofku isu jawaabow codjihaada qof waadix ee la fahmow jawaabtana lama tooka kana naga inka yaraan haddii liinbaahada guddigiya ku talabo doona yaa ku codsado doona in jawaabto isu kanaga qodobka todobaad su-aalo markii laku jawaabow may la faday in hal qof ku jawaabo su-aali halli su-aal qofkaasay may ku qaado kor usoo jawaabtay weda teleefonka sameyle khalal haningalna daraadiye qodobka sideedaad iyo o jawaabtay socota haddii la gooyo ama la jara teleefonka su-aaliise degdeg ee maylinka wareejiyey qoladii kala siyoonku faa'iidaysadaan qodobka sagaalaad tartamayaasha maylu ku codsaday tartanka intii socdo iibkumad ee haddii yoo dareemaan in laku rooyi in yoo khadka ka jaraan oo khadkayoon ku bana intii isu socdo tartanka wa ilaa hoosaas iyo khadka ku bahaan guullimay la gadoomeeyey dadkii hawada baaqa ka haaya guuli la siiya qodobka tobanaad tartamayaasha oo tartanka lahaayeen lamada lamada qiibood haddii qiib kumad eh hamiinkiiyo tartanka lahaayeen la waayo hawada laku waayo qiib alla qiibtii hawada ka jarta oo guddiga si toos ee khadkan kala jaraan yo guuli la siiya foorfaaj yayoo ka qaadayaan qodobka tumii koowaad su-aalla yoo hajeediyaayaan guddiga haddii yoo fahami waayaan dadka la warsadi may codsado koraana dadka tartamaaw soddon sakan gudaashow hayninka nagoo yaara koraan laakiin haddii soddon sakan ku siyaada codsigii yoo hajeediyen may ku oggolaadaw
waayahay shuruudoogyahayan meelaaan ku gudubnay barnaamijka gudogalaan hoo ilaa ralakanagada su-aalogii lamada xaafadooda aan weere marka hore halow xaafadda berdaale berdaale s maqalka sidaa usa nin dheegahaytan waayahay halow ideedabi haye isdhegowka ama cilad ku jarta sanin dhegahayta mikrofonada iyo
maasha allah maasha allah sifalasin dhigay waayahay eedan maasantin barnaamijka gudagalaan hoo ilaa ralakanagada xaafado an ka horeyta su-aalo una ka bilaabaana siin ogaana wali suubiyaana urituura suubiya doona si una ogaana xaafado su-aalo laka bilaabow jaacole iyo iyo abwaantarash maadaama aysan xaafadoola shala safadin lamadan warqadood ee a e b ka qoran iyo qaadaasan lankii warqada ee ka qoran qubsada iyo xaafidi su-aal laga bilaabe hada markun berdaal e eta tarash maa jaacolna ideeda b waay lamadan warqadood qubsadaasan lankii ee ka toosta يا حافظيس لك بالله بس كهريت أبصدا يحفظ الفضح عشان يجيبها
ايه دوا انتك دوا مشك
ها سؤال ويبا بلاوي سؤال ويبا بلاوي اسكلا ان تيمك بردال ايه او او انا taageeran ahaa yoona taageerin taageero maxaywalba maxaywaayahay eeda maasanta abwaan jaacole iyo abwaan tarash waliba aan weeray su-aalaan ka horeytana ka bilaaba doone xaafadda berdaale ee halow berdaale berdaale dhaga fura su-aalo aan ka horeyta tartanka uu ku su-aal diini ow walibaan dhikamaase sidatan sheeg mu-alifka kitaabka daliilu daalib oo ku mid ah kutubada ankacaansan fiqiga madhabka xambaliga eh marlamaada siinkanaga su-aala berdaale ee dhiga fura waa su-aal diini ah walibaan dhikamaase sidatan sheeg mu'alifka kitaabka daliilu daalib oo ku mid ah kutaabada ankacaansan fiqiga madhabka xambaliga ah mar saddexaad berdaale dhiga fura waa su-aal diini ah waana su-aale inka horeytay ee tartanka owka ee lakadaha furay lamada xaafadood walibaan dhiyaasa su-aalo satan sheeg mu'alifka kitaabka daliilu daalib oo ku mid ah kutaabada ankacaansan fiqiga madhabka xambaliga jawaabto siinku rajeeyana insha allah
bartangaa jire buuga tartanka garkaa ku gal bartangaa jire
hallow berdaale e
hallow raadiyo warsan jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا الجواب ونوعي ترتميالك عبد بردا لئي سؤال الجواب تيه هو بسكتين وليبا نغلاسة مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي
jawaabta marlamaadka nag
هذه نسكدين مرلمات مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي
sax iyo qalad guddiga
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترتنكو كوي بان بلاوها انا حافظة بردالة ايو ايدي دبي سؤالي كوا دو ديني هايتي اولك بلاوي حافظة بردالة اي جوابتي وكو بيان ويب واتو صح اي ولين يوساس كهلنا لما دبعو ترش
ahey bismillaahi baasmaleh jaakol ideeda ideeda baa guraasa suu ideeda oo ku suufakin kuwele ideeda suufkin kuwele reed ad wali ad me- meeliyaadan hooyadaas adiyo waayahay berdaale ee waybaa su-aali koowaad ku guulaystay lama buunda ama lama dhabisan lamaada dhabisan ayaan ku dhiibe ayaan ku dhiibe lamaada dhabisan anki indhiiba jaakol ad kasaase ma kasaas laakiin ani hadda kin sheege way badan dhiibe muxdin caato lamadaba usuun dhiibnay way baa en jeeyey usoo yagoo kuleelo sidiito oo aragtay busnaan taabane jeeye والنقاد يوم تمر من يوم المقعد في الفلوك Ha- ad- raad aan شنو المقعد في الفلوك
hallow ideeda b hallow raadiyo warsan
ideeda dhiga fura su-aali lamaad oo diini e ee tarta aqooneedka owka walibaan dhiyaase sadatan sheeg magaaga mu'alifka kitaabka almasaaxif ideeda dhiga fura marlamaada siinkanaga waa su-aali lamaad ee tartanka owka waana diini e walibaan dhiyaase sadatan sheeg magaaga mu'alifka kitaabka almasaaxif mar saddexaad ideeda dhiga fura sheeg magaaga mu'alifka kitaabka almasaaxif jawaabta siinku rajeen insha allah
bartangaa jire buuga tartanka garkaa
hallow ideeda b
hallow raadiyo warsan jawaabta
بسم الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بيده إلى يوم الدين أما بعد والله ترتمي الشحافة دي دي دي بي سؤال سيتي جواب كادس كدين إن شاء الله ما يبنى غلاته أبو بكر عبد الله السجستاني أبو بكر عبد الله السجستاني
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali lamaad oo diini ah la weydiiyey tartamayaasha xaafadda ideeda b jawaabtii oo ku biyeen wayb wato sax aan hayna hallow berdaale e
هلو راديو ورسن jawaabta
بسم الله ونوي نيالك حافظ بردال ايه سؤال الجواب كي دين سبين ولما نغلاسة أبو بكر بن أبي داود عبد الله بن سليمان بن أشعث السجستاني
kanag mar kale jawaabta
أبو بكر بن أبي داود عبد الله بن سليمان بن أشعث السجستاني
saxiyo qalad saxiyo qalad guddiga
waayahay mayba jeeradalahay xusni markaleyn iyo hakanagaan xaafadda bardaale ee jawaabta jawaabta kanaga bardaale
abubakr binu abi daawuud cabdullaahi binu sulaymaan binu alaf assajsataani
waaya mahadsantinaya guddiga eedaa mahadsanyiin tartamayaasha xaafadda ideeda iyo weliba xaafadda bardaale su-aalo way baa isku lahaytay xaafadda ideeda ku jawaabu waayeen bardaale se ku faa'iidaysa yalan hor dhiki jawaabtay ku biyan waybu watoo sax aan hayna
su'aalii ka suwaytaan lamaadii saf su'aalii ka suwaytaan lamaadii saf wayba suursii ku shaafiyaase guddiga su'aalo warsan wayba suursii ku shaafiyaase guddiga su'aalo warsan guddiga su'aalo warsan guddiga su'aalo warsan
bismi illaahi raxmaan iraxiim waa su-aali lamaad oo ah su-aal diini ah islamarkaas nasiibkan waa la dhadaan inay la weydiye tartamayaalka xaafadda ideeda b oo islamarkaasa ku jawaab waano ha haleel martisi ka faa'iidaysa laan hordhigi tartamayaalka xaafadda berdaala e oo yoona ku faa'iidaysadayaan su-aalo soon dhiyaasi sadatan sheeg magaca mu'alifkii kitaabka almasaaxif haddaba su-aalas jawaabtee may banagadaasa cabdullaahi bin sulaymaan bin alcashcara marlana jawaabto bakana xusni umay banagadaasa cabdullaahi bin sulaymaan bin alashcara eeda mahadsanteen
berdaale e halo radio warsan bardaale dhiga fura su-aali saddexaad ee tarta aqooneedka uu ka su-aalaha siinka dareertan weliba waa su-aal biology ee dhiga fura welibaan dhiyaasa sidatan sheeg sababtii oon ka badanyin migalka jirooyinka dhexaltooyada rega madi la barbardhigka bilaanta bardaale dhiga fura marlamaa tooba su-aalo siinkanaga waa biology welibaan dhiyaasa sidatan sheeg sababtii oon ka badanyin migalka jirooyinka dhexaltooyada rega madila barbardhigka bilaanta mar saddexaad sheeg sababta iyo onka badanyin migalka jirooyinka dhexaltooyada migalka madila barbardhigka bilaanta jawaabta siin ku rajeeyaan insha allah halow bardaale e
halo radio warsan jawaabta
suaala jawaabti haddiinu isku dayno waliba nagadaase migalku waliba leya
kanag mar labaad migalku waliba dhaalay hal x chromosome bilaantana lama x
mar kale kanag inka badanaaday markan mar kale kanag
migalku waliba dhaalay hal x chromosome bilaantana lama x dhaalaa saas daraadiya inka badani dhaaltooyada
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalaas oo hayta su-aal biology waana la weydiiyey tartamayaasha xaafadda bardaale ee jawaabtiyo ku biyan way buwato sax ee walinayo saas ka helena lama dhibco abwaan tarash
maasha allah afkasu afkasuusay af ay timi dhansheeka ureele afkasuusay langwingna tawana reed oo ka adiba jeeda koodhumaase adii baa ileedu surintila aragin doone ad oo wada jir jeeda reed aan mar hore kin sheegi ideeda soo fucking koera kari n lama dhibcood way baa helay tartamayaasha berdaale e berdaale ima sebaa jira jirta ideedi reedaa kakoojirooya jaa kole ideedi reedaa kakoojir reeda marti ada waana saasta reedka marti lamaa dhibood haddana ayn dhiibey kastaase wayba aan dhiibey wayba aan dhiibey caru arlaadi maamulaha arlaadi calnuur yaan dhiibi lamaada usuu jeeye usoo walba iyo walbanka dhamnaayna jeeye mushi dadka bisi oo kala ma a jaakol adikiin taa lehe ambula-aan
waayahay eedan mahadsanta abwaan tarash su-aalaha dararta waliba iskulaha xaafadda ideeda b halow ideeda diyaar garooba ideeda b su-aali lamaad oo biology ee dhiniga kale nagadaasa su-aalii afaraad ee tartan aqooneedka uu ka idaacadda warsan laka dahfuri welibaan dhiyaasa su-aalo biolojiga ee lamaadsada tan sifaadka la hariira jinsiga inta badan maybaa korsaariyina x cromosome sheeg sababta ideeda b dhega fura su-aalo waa biology waana tii lamaad welibaan dhiyaasa sida tan sifaadka la hariira jinsiga inta badan mayba korsaariyina x cromosome sheeg sababta mar saddexaad dhiga fura ideeda b su-aalo biology welibaan dhiyaasa sida tan sifaadka la hariira jinsiga inta badan mayba korsaariyina x cromosome sheeg sababta jawaabta siinku rajeeyaana ideeda b insha allah halow ideeda b halo radio warsan jawaabta
ilaah saras jawaabtii xadiiska dayna weliba waa sababta oo mayla eraay characteristicastiye insaaranta x chromosome weliba waa sababtee weliba yaalay x badan ugxanta oo mayla eraay qofta bilaamayd eh balsaraadiya maadaama x far badan yahay tasaasa astaamuhu gobolati kanag mar kale jawaabta
weliba ernay maadaama qofta bilaamayd ee yaxaysata x chromosome oo fara badan rasdaraadiye yaastaamo oo mayleeraay jinsiga iyo onkabaydi
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalo lamaad oo hayti su-aal biology waa nagadaasa su-aali afraad ee tartanka owka wayba isku lahayay tartamayaasha xaafadda ideeda ideeda jawaabtii oo bien wayb wato sax ee waliniyo saaska heleena lama dhibcood yaa kole
wadaagaan ooga dhankii gabanay ani adaygiis waayidaal riiha tana falee meel ala galaata ahayd lama dhibood ideeda horta had aan shishal goye had dhibood horta way baa singa dhibay detoor calanuur fool cadde oo gareeda laga helayo tan kalena way baa singa dhibay xasan balaag cusuuna nan hanuun waa reebow okay ideeda hanuunato tanas ani adig way caw halow berdaale e halow berdaale e halo radio warsan berdaal ee dhaga fura su-aali shanaad ee tartanka uu ka diyaar garooba dhiniga kalena welibaa nagadaase su-aali koowaad oo xisaab e welibaan dhiyaase sadatan baabuur xamuul oo culeesya eyi lama dhabiisansiyee tan yalla ka rori boqol kiish oo shamiinde eh halki kiish mayba ka jarte konton kilogram mayu wadarto culeeska baabuurka xamuulka iyo culeeska saaran tanghaan marlamaasiinka nogoy berdaala ee dhiga fura waa su-aali koowaad oo xisaab eh weliba ndhikamaase sidatan baabuur xamuul oo culees shee'iyi lama dhabiisansiiyee tan yalla ka rori toban kiish oo shamiinde eh halka kiish mayba ka jarte konton kilogram mayu wadarto culeeska baabuurka xamuulka iyo culeeska saaran tanghaan mar saddexaada siinkanaga dhiga fura berdaale ee baabuur xamuul culees shee'iyi lama dhabiisansiiyee tan yala ka rori toban kiish oo shamiinde eh halki kiish mayba ka jarte konton kilogram mayu wadarto culeeska baabuurka xamuulka iyo culeeska saaran ansheeg tanghaan jawaabta siinku rajeeyaan insha allah halow berdaale e halo radio warsan raadiyaalku isku dheeraya beliis lamada kooxood ee tartama hayta berdaale jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا الجواب ونوية ترتمي هلك حافظ بردار ايه سؤال الجواب تي ادين اسكدين وليبا نغلاسة تمي افرتن
كناك مركلة
تمي افرتن يا نغلاسة صحيح قلت قدقة
waayahay su-aalaas hayti su-aal xisaabe waana la weydiiyey tartamayaasha xaafadda berdaale ee jawaabtiyo ku biyan weyb wato sax an hayna halow ideed
halo radio warsan jawaabta
side dhibisan side shan hal tan kanag markel side dhibisan side tan sax iyo qalad guddiga
xisaabtii luweydii tartamayaasha ha ee xaafadda berdaale ee waana ku jawaab waayeen waybaase ku faa'iidaysay ahaan lan ku rajiyey tartamayaasha xaafadda ideeda ideeda jawaabtii obiyan way buwato sax aan hayna
waayahay walisiiyay abwan tarash tarashe waliba sheegaase ee baabuur xamuul culeysiyey lama dhabiisan siyeetan yala kar hori boqol kiish oo shamiinde eh halka kiish mayba ka jarte konton kilogram mayu wadarto culeyska baabuurka xamuulka iyo culeyska saaran tanhaagnin sheeg waana buubsi مع البابور اسكندر مع البابور نهديس هاد ولا شك مع مع البابور نهديس هو هو هو شبيه دول اسكندر ولا دول اسكندر لما بقول
oo eh garaama ها لما بقول قرام haye ها waayo haye jaakol hay
مليها بدي إيدي بدي ما كنا قلنا بدي أشياء غير بدي tarashna maay ما ما قلت قال قلت ما قلت ولا ما قلت لقين kinka nage Haye.
waliba waa baabuur xamuul culeysya iyi Aha.
lama dhabiisan siyeetan ها yala ka hori boqol kiish oo shamiinde eh آه، آه.
halka kiish mayba ka jirtee konton kilogram mayu wadarto culeyska baabuurka xamuulka iyo culeyska ولا saaran يقول إيش دروا tan haangna sheegtan ولا هو اللي اسكندر ويبواها رواتي إشانتهم labaatan shan tan مع البابور كيف تقول هو اللي اسكندر waayahay
إيش ولا قد كده guddiga
سؤالي كسويتان لما ذي سف سؤالي كسويتان لما ذي سف ويبا سورسي كشافيا سي قدق سؤالو ورسن ويبا سورسي كشافيا سي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن bismillaah waa su-aali koowad oo ah su-aal xisaabe islamarkaas nasiib an weeldhadeen tartamayaalka xaafadda berdaale ee ooya ku jawaab waayaan si ka faa'iidaysi ana lahan hordhakii tartamayaalka xaafadda ideedabbi iyoona ku faa'iidaysada waayaan su-aala soon dhiyaasi sidatan gaare xamuul culeysya us-eey lama dhaweysan siyatan iyo mayba la karoray boqol kiish oo shamiinde ah halka kiishna mayba ka jarta konton kilogram haddaba mayo culeyska gaariga roran iyo culeyska saaran aada oo kasheeya satanhan haddaba su-aalaas jawaabtee may banaadaase xusniow todoba dhabiisan siyeed tan jawaabta haddii mar lamaadka naga mayb waa xusni todoba dhabiisan siyeed tan
hallow ideedabi
hallo radio warsan dhaga anfura su-aali lamaad oo xisaab ee dhiniga kale nagadaasa su-aali lixaad ee tartanka uu ka waliban dhiyaasa sidatan baabuur yala ka rori siyeed boqol kortoon kiibana ka jaran labaatan i siyeed aag oo biyo ah kortoon kasta oo faaruq ah ama ebir ah mayba culeys shey-iya shan boqol garaam aag kasta oo biyo ka jaran culeys shey maybwa lama kilogram mayu wadarta baabuurka tanghang mar kale kanaga ideedabbi dhaga fura su-aali lamaad oo xisaabo waliban dhiyaasta sidatan baabuur yalaha ka rori siyeed boqol kortoon kiibay oo ka jaran labaatan i siyeed aag biyo eh kortoon kasta oo ebir eh meba culeys shey-iya shan boqol garaam caag kasta oo biyo ka jaran culeys sheemeb waa lama boqol waa lama kilogram mayu wadarta baabuurka tanghang mar saddexaada kanaga dhiga fura ideeda b baabuur yalaha ka rori siyeed boqol kortoon kiiba ka jaran labaatan i siyeed aag oo biyo ah kortoon kasta oo ebir ah meba culeys shey-iya shan boqol garaam caag kasta oo biyo ka jaran culeys sheemeb waa lama kilogram mayu wadarta baabuurka tanghang
baratayaa jire buuga tartanka berkaa ku hallow ideeda b
hallo radio warsan jawaabta
الحمد لله رب العالمين اللهم وفقنا للجواب سأل سيدي جوابتي تسكدين ابن غداسة إن شاء الله afartan iyo shan dhibic lama tan afartan iyo shan dhibic lama tan
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aal la weydiiyey tartamayaasha xaafadda ideedabi jawaabtihi ku biyan way buwato sax aan hayna hallow berdaale
oo raadiyo warsan jawaabta
bismillaahi raxmaani raxiim unooya tartamayaalka xaafadda bardaale ee su-aala jawaabtiya dinisdeen waliba nagadaate toddobaatan iyo kow dhibic afartan
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii hareer martay xaafadda ideedabi way baase ku faa'iideysan halnan ku wareejiyey berdaale ee jawaabtiyo ku biyan berdaale way buwa to sax aan hayna guddiga iyo ka wareejiyaan
bismillah
waa tahay waa su-aali lamaad oo ah su-aal xisaabe islamarkaasna siban waaldhaday inay la weydiye tartamayaalka xaafadda ideeda b oyo ku jawaab waana si ka faa'iidaysi lan hordhigay tartamayaalka xaafadda berdaale ee oyoan ku faa'iidaysidi waayaan su-aala soon dhiyaasi sadatan gaariya mobilka rooraysiyeed bobol kartoon gaariya mobile okay cafwan gaariya mobilka roray siyeed bobol kortoon madkeyba usaka jaarta labaatii siyeed caag oo bii ah kortoon kasta oo faarugana mayba culeysya iyo shan bobol garaam caag kastana oo biyo ka jara mayba culeysya usaya lama kiilo garaam haddaba mayo wadarta gaariga tanhaan haddaba su-aalas jawaabtee maybanadaase xusniyow eber dhabiisan afartun iyo shan tan haddii marlamaadkana ay jawaabto maybua eber dhabiisan afarta iyo shan tan
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo inuu dareerta muujada fm ka siiyey dhegeysan laba megahertis maba dhuunsaayitan barnaamijka tarta aqooneedka idaacadda oo sanad kasta bil ramadaan una meelunku daadihay jirni walibana sanadkun si wada jir ee barnaamijka intaabageliyaha ee garab walaal iyo warsan waliba kaloo dhiniga su-aal diyaarinta barnaamijka hu qeyb qaadaha iskuulka hoose dhexe iyo sare ee kawaadir saas oo kale su-aalo dhextaalka iyo waliba ku qeyb gala doone waana andiyaar garoobaha sanada daqiiqda kubacda ururka koonfur galbeed ku shaqeeya ee deedo leeromadi magaashii lahagaabi waliba hor an sii gudagalaana su-aalo waliba an weerey berdaale ee hallo berdaale berdaale iyo ideed walisan kucodsidaanaha raadiyaalka dhawaaq soohna deerahay anti ku dheeratan ama teleefonada isin kula dareertan iyo mobilka isin ku hadalhaytan inta shal dhereertan codsi waaye si inas dheegnaho ilahay raale ka nagida bardaala ee dhiga fura su-aalahasin ka dareerta waliba waa su-aal fiisigas e waliba an dhiyaase sida tan joog antee tan e oo maran yo eta cuf hal kilo garaam e inti usa hadhii si an ku dhuma tamarkeedsa ay haljool an dhaadoy g anti eta toman meter per second square mar kale sin ka nogoy su-aalo fiisiga su berdaal ayaa isku leh joog antee e oo maran yo eta cuf hal kilogram anti usahadhii si an ku dhunta tamarkeedsa ay haljool an dhaadoy g intieta toman meter per second square waa fiisigas markale ka nagoy joog anta e oo maran yo eta cuf hal kilogram anti usahadhi si unku dhunta tamar keedsa ayi hal jool an qaadoy g anti eta toman meter per second square jawaabta si unku rajaan insha allah hallo berdaale e
هلو رادي بركة جوابته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا الجواب من وآية تحتميالك حافظ برد على إيه سؤال الجواب فيها دين السدين ولبنا قلاسة 0.1 متر
كنك
إبر بيبي حال متر صحيح قالت قلت
waayahay su-aalaas la weydiiyey tartamayaasha xaafadda bardaale jawaabtii oo ku biyan way buwaad too sax e waliniyo saadka helana lama dhibco cabdullaahi saxme
waayahay markale ka codsada xaafadda bardaala jawaabta iniyo ka nagaan بردالة جوابتك انك هلو بردالة هلو راديو ورسن بردالة جوابتك انك
غير دقيسين حال متر
صحيح قالت هاي عبد الله سؤالات لوينتي ترتمياشا حافظة بردالة جوابتي وكبيان ويبواتو صح ايه ولين يوساس كهلانا لما نبعد hey! waa kasay ana waa kasay
ma agrisitadiyo ana waa kasay an an siidki bakin sheegay inaan kor koofmulo Ma agrisiti?
hindhoogale oo ku wir feedmeen wir feedmeen hoobada oo kula godankaani waaye meelaki sheegay maya ana eela gurtakiisa anakinshe ideeda suufakin kuwa koosaki horta haa ideeda yoba suufin ولا kuwa أدري إذا أنا مؤلفي shaki ama shakido doog ani haysta inkba ha ana kin sheegay ama ideediyo bas hufkin kwaali ama hundur a- ama o- oo mid- arab dhooy kii Adiga kii koodada faham.
hooyo ah lamadaas dhib lamadaas dhibcood eh, oo birdaale ee ay lin dhiibay kasaase wayba lin dhiibay cornel huseen kerow yaa lin dhiibay waday Hmm. oo ka dhan oo ka dhan usa maqanaay shaqika maqanaay haddii hataa fadheedi reed hataa lin dhiibi hataa hataa hataa injee cadmadu haa awgaado ka magan dheer huseen kerow oo awgaado ka magan dheer waday reed ada jaakolow hindhooga silan habownaaday intii iida hallo ideeda b Hello, Radio Warsan.
ideeda dhigaan furo su-aali lamaad oo fiisigas ah welibaan dhiyaasee sidatan hasaar tamar socodka banoone cufshe-ay hal kiilo garaam oo ka dareerow kaynaan dhon lama meter ber second ideeda b dhiga furo mar lamaad hooba kanaga hasaar tamar dareerka banoone cufshe-ay hal kiilo garaam oo ka dareerow kaynaan dhon lama meter ber second mar saddexaad ideeda b hasaar tamar dareerka banoone cufshe-ayi hal kiilo garaam oo ka dareerow kaynaan dhon lama meter ber second jawaabtasin ku rajayaan insha allah
bartayaa jire hallow ideeda b
Hello, Radio Warsan.
jawaabto
Lama joog, kanag lama joog.
sax iyo qalad guddiga
waayahay ee, tartamayaasha xaafadda waa ee, toosax ee walayn iyo saaska helena ideeda lama dhibcood هلودا أنا كين شيء وكذا أنا كين قبل لك علي والله بلا بلا وأتونا هرت مدرع نبتا بلا مين كوبك ما ودرع والله لا يهذب ولا هي يجر وقبل ولا يو ها إذا جهنوا لتو لبد العود تو كلام عينين دبي تو هرت بيبالي دبي معلم كوي ساتريع بالأوف تايلور نور شريف يلا عرفت بالأوف تايلور يا كمان ديري كان كده هاي دي بيوتا اللي ده جاي وساتريعها بالأولى وهستيا بالأوف تايلور اللي واي أوكي هدورت
waayahay عندي أزو تريش waayahay abaan jakol idan mahadsanta nafsanyadii iyo gala doona lamada xaafadood weli ku codsadaan inta khadka eh, kasii jaran hoy dheeraalkanagada welibaan gudubaana su-aalowgii dhextaalka oo unan ka talagalnay dhagaystayaalka kale ee la dareera ama xiiseyo barnaamijka tarta aqooneedka shabakada warbaahinta warsan si aan ku faa'iidaysadaan Eh, lama su-aalood iyo hamiin kasta aan ka targalnay oo ilaahay raali ka nagida su-aal ogaasooyn wali hamiin kasta haddii aaryahan oo barnaamij tarta aqooneedka wuxuu qeyb galayay su-aal ogaasay ururka eh, daadol erow oo mayl eraay koonfur galbeed ku shaqeeyo gaar ahaan xaruntii eed magaalada baydhabo Eh, su-aal ogaas eh, dhextaalka eh, qofkii ku jawaaba liis gareeyay doona magaashii iyo nambarshay iyo qoro doona kubacda waliba eh, madii ilaahayna deersii gebagabada maalinta xafladda tartanka kooxoo la abaalmariyow eh, sideeda qof eh, anka dhibac sareyta ama anka dhibac badan eh, su-aalo dhextaalka ku jawaabow ama nasiib anwaaldhada yaa la abaalmari doona oo abaalmarin qaali ay heli doona oo ilaahay raali kamida maalintaas oo ilaahay deersii marka eh, tobanka qof aan ka horeytay habeen kastana feeriyaana marka hooba lamada qof aan ka horeytay ku jawaaban saasaan ku gudbaana laakiin hooba su-aalo lamada qof sideed qof ilaa toban qof ya ya ya fursad sii doona amtiyo ku qayb qaadan xuseen cadaani oo garab walaal ku tirsan yaa qaybtaasay dhextaalka su-aalo daadii doon xuseen hadhawa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محدين حسن حسني إذا ما تنت ومركلة إيو ترتان أقونتك إذا عد راذي ورسان سنة شي شنات جرسدي ما لها إلهي ما هد اسكله مركلة ما ما هد انسونا تي ولا لو دمان انت بكو إيب آذتي قب سوميد ترتان أقونتك كل يو إذا عد راذي ورسان بالكثر رمضان إيه markale iyo markale meelaha dhagaystayaalka eedaan mahadsantiin mayba hadeernay qaybtay dhaxtaalka oo isin ku barnaytaan in isin hasin gudbeyna lama su-aalo taamiin walba hoob ilaahay raalli ka nagada su-aalo oo kana mayb waa su-aalo dhagaan oo san badanaada doonaan oo dadweynahana inay ku shal faa'iidna rajaan hoob ilaahay raalli ka nagada su-aalo koowaad dadweynaha jawaabtoo lagu fado meynaydaas xusni ow sheeg gaala maga ibood leey ibta runtii way fahmee ibta naasku walaalan lijeeda fahan ujeedada iyo sida su-aalan dhiyaas xusniyow meel ku faday dhegeystayaalka inayoo sheegaan sheeg gaala meega ibood leey sheeg gaala meega ibood leey haddaba su-aalaas jawaabtee lambarkiisi hawaac doontamay ba rajaa inaysin kula socda doontamay bilaa raali kanagada shan siyatun soddon konton iyo sede mayba sinkanagay lambarka shan iyo tun soddon konton iyo soddox bilaahi raalli kanaada lambarkaas ah weeri doontaan isagoo jawaabteen meelesa waa baxay unku ku jawaabi doontaan insha allah guul wacan yasin raja insha allah dhegeystaan ka horeeyey dhegansanoy iyo jawaabtiis halo dhegeyste halo dhegeyste haa horan gudagal barnaamijka hobla dareerta waa tahay eeda aan ku xugnaa dhegeystaadka ku gohi ma rajaana inuu isdibaankanayad halo jawaabta markalkanag jawaabta dhegeysta adoo maadsan codka kanag walyar gogo akajara tumo ibooda leetaray naas kastaba afar ibooda le iska darsho me tumo ili ibood waa tahay eeda mahadsanta su-aalaas jawaabtay ama haleelna may rajeeyana inada hanagada doonto bilaahi raallikanaad halo dhegeystaha lamaad halo dhegeyste ها ولا المغاغا
magacay weliba cabdimaali haaji ow oo ku nool xaafadda ideeda marka hore weliba salaamay xaafadan taageeraha ahaa ee ideeda runtii weliba lahaa dadka la tartamay aysan gadinay hada su-aalasin gudatay insha allah mardhawasin guday baan meeshan saaray tan kale su-aalo jawaabteedan iskaday gaala weliba layaa siyeed ibood ما كانك مرلمات سؤال جوابتيه
siyeed iboodaley magacaa saddexaad nin sheeg cabdimaalik haaji ow cabdimaalig xaajiyo oo roga xaafadda ideedo aan taageeran ee ooka kan okay cabdimaalig ow lambarka
sigis sigis wan
cabdimaalig cabdimaalig ow lambarkaasi toosa in sheeg todobo todobo furaag todoba furaaga sagaal lama sagaal lama afartii lama afartii lama sideedii lama sideedii lama eedaa mahadsanta cabdima waa tahay cabdimaalik mee banagaday dhegeystay aan ka horeeyey oo waana ka guulaysaday su-aali koowaad oo haytay su-aal dhagan ah isla markaasna la weydiyaayay tartam cafwan la weydiyaayay dadweynaha su-aalo dhaxtaale haytay cabdimaalik meeba ka guulaysaday su-aalasay jawaabtiya mayna aan rajeynay guul insha allah hob ilaahi raalli ka nagada waana kaalantana hantartama doon hob ilaahi raalli ka nagada dhegeystayaal dhamaantii mahadsantii marlamaad iyo markale maysan lanaa hamiin fayla ramadaan mubaarak mayba gudagalaana su-aalo lamaad oo ah su-aal dhagan ah haddaba dhegaa fura dadkii mareydi may ero jareena hooba abaardheyda sadwal haad fana leh yalaku kubahaay abaarta haddaba may ayin sadiida shay siinkanaway su-aala dadkii mareydi may ero jareena hooba abaardheeda mayba cafwan markeelkana way su-aalay jawaabtiya waa tahay dhegeystayaalka iyadaan ka mahadnagaana sida quruxda badan leh yoon in la socdaan waana muhiimada an siiyaan inigoo ku jawaaban su-aal kasta lu weydii oo meeluu unaha ku tagi doono hoob ilaahay raalli ka nagada su-aalo lamaada sii gudagalaan hoob ilaahay raalli ka nagada dadki mareedi ma ere jareena hooba abaardheeda lama walhaad fanale yaa laka abaar bahaay haddaba ma eyin lamadaas shay shal sheeg dadki mareedi ma ere jareen hooba abaardheeda mayba laka abaar bahaay lama shay lama shay oo fanale haddaba sheeg lamaadaas shay waliyo haayeen jawaabta siin ku rajeen hoob ilaahay raalli ka nagada halo dhegeysta dhegeysta aan koreyay fiiriyaan jawaabtis halo
calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magaaga imail aad roogta
aadan ibrahim qaadi aadan ibraahim qaadi intee roogta aadanow xaafad wada jir wada jira roogta jawaabta horan gudagal
bismillah su-aalaha jawaabteeda dadka simi banaabaasa ee gaal iyo garas mar lamaadkanaga aadanow
gaal iyo garas haya jawaabta iyo magaaga saddexaadkanaga aadan
aadan ibraahim qaadi aadan ibraahim qaadi oo rooga xaafada wada jir aadan oo telefoon nambarka
furaaga shan furaaga shan
soddon iyo todoba soddon iyo todoba
soddon iyo siyeed soddon iyo siyeed sagaalon sagaalon shan soddon iyo todoba soddon iyo siyeed sagaalon aadan ibraahim qaadi oo hanoweeri xaafada wada jir way nasiib an waaldaday ini su-aali lamaadsa sax e anku jawaaba oona usaka sheegi markii abaardheeda lamada sheey laka abaar bahomeyb waa garaska miraashe iyo gaala iyadaan mahadsanyi aadan oo haay tadhigeystihii lamaad oo nasiibkan waaldeeda inuu isku jawaabo su-aaloyo dhaxtaalka hayaan oo hamin walba intaa ku gudbiyi doono hoob ilaahi raalli ka nagada maylana lamada dhegeysta oo ooka ka guulaysadeen guul faylasiin rajeeyana mayna rajeena inaysan kaalamo abaalmarinta hadiyada qaali ee ka helo doontaan waana hantartama doontaan hamiinoha socda hoob ilaahi raalli ka nagada dhammaan dhegeystayaalkana maylana iyadaan ka mahadsantiin sida quruxda badan le aysan ku qayb qaadateen barnaamijka tabta aqooneedka raadiyaha warsan ramadaan mubaarak waayahay xuseen eedan mahadsanta su-aalogaasio dhextaalka eh weliba habeen kasta inta tartankan dareera oo ilaahay raalla ka nagada su-aalaha diyaariyahaae ururka daado oo ah ururka howlgalow deegaanka koonfur galbeed oo bulshadana walbadan mahaay meelasoo su-aalo ururka magaashey maybal eray haddii aan bayaani deedo walaalaha ku gaabimayba deegaan development organization waa ururka horumarinta deegaanka deedo ayaa ka magac deegin may ku howlgalayaan magaalada baydhabo waayahay xuseen eedan mahadsanta xaafadoogyo xaqiijiya intii khadka ka jaran in kale halow berdaale
halo radio warsan halow idee debi halo radio warsan
waayahay lamada xaafadood eedan mahadsanyin si oo diyaarkan ayin halow jaakole halow tarash halo halow jecelow halow jecelow halow jecelow wakti waa dhacay halow jaakole jaakole jaakole dadka ku maqlaan kaale jaakole su-aashii oo gaala ka wareersanaynay banaanka ka murmaani oo magaaimood leeyiya ka murmaanay may ka qaladayi maya gaal mahbaarane laakiin siyeeda leeyi afar leeya ka murmi marka dambe waayahay maadaama isin marka idiideen lama su-aalo lasan weydii doona oo ilaahay raala kanaga marka tarashasan weydiiya min hal su-aal xuseen cadaane iyo saleime iyo maxamed deeq iyo maxamed salaad iyo xusni iyo tarash stuudia ma ku ban marka maadaama dadku stuudia ku bahan sharcigana ibiyeen lama su-aalad weydii oo lama su-aalad weydii min hal su-aal aye
jaakol su-aalaada ku jaabo dooro meerasana diras
dooro horta horta way baa ka tabargalaas ahe jibiro ma tabargala weydiideed maan tabargal maan tabargal makuweydi jibirooda ka tabar ukunka dhalaas jibiro taas adikin hay su-aalaas dhiiri jawaabte
hal marti kuma weydiiday ukun makuweydin aan tabargal makuweydi dooro meegasana dirasa kaari meegasdeediye dooro deediye dooro deediye ba ha dooro deediye way baa dirasa ahe insha allahu إلى أدي يعني سنة عمل shan sano ها gabdhaydii su'aale Ay, gabdhaydii. jecelo faa'iidayso.
doorahoo macnaha lamadsan iyo deedta dhimadaas ku dabool karaama darhaan ku dhamaadaas yaa karaama darhaan ku dhamaadaas lamadsan hooyo deedta dadka doora udur iyo bulshada dhinaca wajahaya reed lamadsan ku badan mabadeero deegi dooro
faa'iidaysay faa'iidaysiya lama san nooladaase haa lamasan lamadsan dhay wala ku badan ha dooro mabadeero gaasi lu lu- lu lu goorgeeyo Ya.
gaasi lu goorgeeyo
Kena goornen.
ya Kena goornen.
yee baa lu goorgeeyo Ya.
yee baa lu goorgeeyo maxaad kilan goornen lama san ma dhaafaso ما دارس بس ولا بات ولا مسنا كتير بلا haye lankaa su-aalisa dhiman Su-aal.
ku faa'iidaysadee ogtaad Ah, ku faa'iidaysa.
lankaa su-aalisa dhiman marka Ah, su-aalisha dhamo maaha Eh,
taa kole aamus jacaylow way baa sheegase sidi walaad sidik damboyd meek degdegaa leeri ها sidi walaad oo sidik damboyd ها meek degdegaa waa leeri marun haloo sheeg sidiidunka degdegaana sidiidunka damboyd سكرات ما كده ما كده سكرات هاي دق دق ملا
كان لما أيش haye danaba sheeg marka
ما faa'iidaysa.
بيشيلنا ما بيجي سلاو haye هما كده كده abwaanay ku darsada koreen dhimasho meek degdeg kadaalika هاي ما بيجي سلاو ماي sakaraadii dhimashasha la sheegan sagaal dhimasho meel liro aniga la ku darsaday dhimasho qoobsaa abwaanay aniga darsaday dhimadaasan wallaahi xuseen si faa'iidaysay haye xuseen xuseenka faa'iidaysay halamay baa ku ku faa'iidaysaday abwaane hooba sohona adalay koo dheegi hoo qaladoon adinayn faa'iideeyas haye
dhaar dharifku dambooye mayka degdegow
haye hooba usoo dhirfinyi dhaarada walusu ku degdega mangmale kole haye
taasaan ku faa'iidaysada fal haye ka faa'iidaysateen aysan ha ku noogeen ba Aka- a- a- dhimasho iyo sakaraad ere bes maadaama isan ka noogdan eh, su-aalo guduga ilaa gudug anuu Haye, ku Gudug jawaab ayuu marka, ahaa.
ku jawaab, ku jawaab Ma- aniga guud.
jawaabe gudug anuu sida sida damboyd meek degdega leere may badan degdegaana dhaar tolka damboy meek degdegow ada dhaaro dhaarati dhaaro dhaarti tolka kooya kafaar guddiileeli kara ma diidi gud dhaarta meela kafaar faarti may laadhay dhalaag oo rajactu ku damboyd meek degdegow islaantu waa bada furtu walaalaha kuusas lan ku sayn weere owlaadi oo dhah biifa gobada arasa mareelelki bala adashirada dhaleeleeli kare owlaada sirada owlaada leedi fadas adashirada dhaleeg bal oleeli kare racada rajactu dhaleeli kare way dhaaraas leh Haye.
ولا دنك دم ميلان فرفرته دنك تبردرك دمبوي ما يجيك دي لا دنك او تبردرك دمبوي ها ها مركم سديده سن برد سن اوغادن وانا الى هيك ما ميلك قربا
waayahay eeda mahadsanta abwaan maxamuud xaaji maxamed taras guddiga wari wala geliyaanaha amiin kasta qofkii baha tarasha su-aal weydiiya hoo ilaahay hoobaad baton
يا hoobaad baton هو انا بها Hee.
تاكل ويدي Haye. waayahay su-aalo waliba isku laha xaafadda berdaale ee halo berdaale Hello, Radio Warta.
berdaale ee dhiga fura weliba hasinka dareertee su-aal chemistry ee waana ti koowaad oo chemistry ah weliba dhikamaase sidatan mayu ayoon markale su-aalo gaabanta mayu ayoon berdaale ee sheeg ama mayu ayoon jawaabta sin ku rajeen insha allah halo berdaale e halo berdaale halo berdaale halo berdaale waayahay dhaxtaalku bacdaas kana yadaana berdaale khadku kubati sababta un kubatiya ogaadaan daqiiqda ku bacda insha allah halo berdaale halo radio wartan jawaabta
bismillaah unoo tartamiyaalka xaafadda bardaar ee siyaaras jaabtiya dinisku deyni waliba nagalaase atam oo le sina oo positive ama negative eh kanag jawaabta
atam oo leh charge oo positive ama negative ah
saxiyo qalad guddiga
waayahay tartamayaasha xaafadda bardaale ee jawaabta yuubiyeen su-aalaas waybuwato sax ee waleynayo saas ka helan lama dhibcood
jacole suk jacole suk Jacole, man.
Jac- eh, tarash Ah, suk ma sugay baseball.
Eh, ganaxayaal ganaaxayaal maya qadka koo kor ganaha ma jara qadka koo kor waa qadka nagada kor.
suk Qadka aad xog nu korto.
suk suk suk Aad ganaha suk wey.
hal dhibo- hal dhibcood weliba wargelyaanaha xaafadda bardaale iyo ideedaba eh, sakanana ka darsameen waktigii oo ta- laha furi microfonka iyo qadka eh, ku bahan bardaala marka sababtaas dartiye lamada dhibcood aan ka damboyti hataa hal dhibcood iyo ku gohaasa xaafadda bardaale sababtana oo aan sababayaan wali ataa hoba intii astaanta ka jarti khadkiyo ku bahafa lahaayeen ama teleefonka goho fadi ee, marmar sii haadada fadi laakiin madi microfonkii laha furi oo codkaana dheegayen iyo khadka gohi marka saas dartiya hal dhibcood iyo ku goti lamada dhibcood hatiyo ku guulaysadeen marka tarash halkaas dhibcood meel inkasheeka dhowaan
waa tahay hal dhibcood i- lama hanqaraariyaago meel adee la tohafkaeri dareerseema humaada hal dhibac lay goti lama lay goti ba- berdaal ooka iyo lay kor jaraasig jaakol ana lay ooka kor ka fuulehen noo sheegama wanaadaan leh reed waybu ahaa een, taasna man humaadayan man hanaagayan man dharfaayan man shartabaayan man caroodayan yaa man caloo huma- humaadayan man galba humaadayan ma ay dareenso nin misbedelo berdaala berdaala way buu ahaa een, us in us in us in kasaadeeda melisid ma hadda barnaamijka wadni- Ha, ha, ha, ha. Ma- ma idaaleygiga irin arbeeda daajin jiray wala us in way baan aree neefka neefka neefka xoolaanka weyn in la aree us in hadhowe laakiin waa xoolaha sheegi maayo Ya, idaaleys idaale us in idaale idaale Ay, daajin hal dhibcood meel inkasheeka ah waay xalo dhibcood xalo dhibcood oo adka goyti walba maan argaano halka maya dhibcood guddiga gooy anama gooyn ha guddiga gooy waayahay ha adana aftarka ka Wa- jarti waa waa dadka gooy ka jarti maay been sheene wa- aan dadkayinka darto maya dadka gooya ka jarti aan dadkayinka kuwa raali miki laakiin guddiga amarjay raali ka haway ku cod badihe ah guddiga amarjay maaha may ku cod badine guddiga amarjay raali ka xaway codbay ha bes intaas sheeg ah marka.
inta saga qaraye ha soo Ah, marka halka dhibcood waayahay halka dhibcood waybaa aan dhiibay een, hussein kerow oo lankasa awgaada yaa aan dhiibay usuu lan weyn ee usuu tartiib injeeye usuu roroor iyo boodbood iyo afaga- fadag fadag fadag fadag i ingordaan nadaama siinkasana reer berdaalow fadhigin isuga hallo ideeda b hallo raadi warsan ideeda dhaga fura su-aali siyeedaad ee tartanka owka dhinaca kale nagadaasa su-aali lamaad oo chemistry ee walibaan dhiyaasa sadatang mayu mas number mar lamaad ideeda b mayu mas number mar saddexaad mayu mas number jawaabta siin ku rajayan insha allah
baratayaa jire buugga tar- hallo ideeda b halo radio warsan jawaabta bismillahi araxmaan araxiim allahuma wafiqna wajawaab saalasayki jawaabteeda sideeniba nagaasa insha allah wadarta tirada borotoonada iyo niyutroonada okijaran buugadatiye
kanag mar kale
wadarta tirada borotoonada iyo niyutroonada okijaran buugadatiye saxiyo qalad guddiga
waayahay su-aalaas la weydiiyey tartamayaasha xaafadda ideeda b jawaabtii oo ku biyeen waybuwato sax ee waleynayo saas ka helan lama dhibcood
Sibdhabaada, adeer ka duula, ma duulaan? Subbaada, taas doog taagli waay. Ani intay kinga badaada horba, makaala samay. Lama dhibcood, ideeda. Allahu akbar, walla kinga badaay. Lama dhibcood, aysi ka dhibe, iya. Ha, horta to horta way baa sii dhakay, he. Raadi baa loo sii dhakay. Koow. tangada way baa sii ka dhiibay تغمدن حاس ياسين هاس مين يتبع بيرو قوي على أنا بطو ما ماذا مغاشي آه ما مدى مغاشي في لي محمد عبد الرحمن يلا لما مسكين ولا لا في اعتدى على الجهنية دي لوفتي كورتي هذه تدهم بيو oo suuq baa dad dambiil oo suuq ka dhida نسيبته والله اوكي لما دمعون ideedda ka كاسان saartay سلبي ideedda jey kortay يا ideedda بيرو أنا بطو ضيك جرال haye آه hosniha iritaanka ooda iday اوكي ترتب ولا تل
hallow berdaale halo raadiyo warsan berdaale dhaga fura su-aalii sagaalaad ee tartanka uu ka yahasinka dareerta inii kalena ee su-aali koowaad oo taariikh eh walibaan dhikmaase satan mayba sheegasana magaaga doggii inka horeey magaalada muqdisho madii xorriyada la qaaday berdaale dhiga fura taariikhu waliba sheegaasana magaaga doggii inka horeey magaalada muqdishow madii xorriyada la qaaday mar saddexaad berdaale waliba sheegaasana magaaga saddexan doggii inka horeey magaalada muqdishow madii xorriyada la qaaday jawaabtas inku rajeen insha allah hallow berdaale
halo raadiyo warsan jawaabta بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا الجواب ونوية ترتميالك حافظ بردالة إيه. سؤال الجوابتية دين اسكدين وليبا نقلاسة أحمد مودي حسين kanak
أحمد مودي حسين sax iyo qalad guddiga
su-aalaas hayti su-aal eh, juqraafi ah Taariikh.
waa taariikh ah su-aalaas jawaabta ayuu ku biyeen tartamayaasha xaafadda berdaale jawaabtaas may buwato sax e walin iyo saas ka helan lamba dhibcood
buburrasey ruuxanaayo degdimagurasey ani korkoofuul mashidi ah wili haba burur ama isaga daraax dheh gol ma makinyaal wada wada ideeda suufa kenkoyaan ma rabkiba ideeda kaalayde suufu ba taaboy يا bah bah taaboy hoo xanaana tuubaad uu kan hoodi waay ideed kulaa widay berdaale lama dhawiisin dhibacood maguguri karo lama dhawiisin wuun burus burus eh way basin dhikay tukaanka ama harqaanka caanka ee beledka nasciikyaala oo ist- istraatiidanka faylikyaala aru arlaadi lamaada dhibood lamaada dhabisin hiraabta meelanka kooye alnuur maamulaha arlaadi an- an kooye madii sidisaal roogsoon soon gola hundurada waagdaaye
hallow ideedda b halo raadiyo warsan su-aali lamaad oo taariikhe dhiga anfura ideedda weliba andhik- andhiyaasee sidatan sheeg magaaga saddexan doggii lamaad ee magaalada muqdishow xorriyadda kureed ideedda b dhiga fura weliba sheegaasana magaaga saddexan doggii labaad ee magaalada muqdisho xorriyadda kureed mar saddexaad weliba sheegaasana magaaga saddexan ee doggii lamaad ee magaalada muqdisho xorriyadda kureed jawaabtasin ku rajaan insha allah hallow ideedda b halo raadiyo warsan jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا للجواب سؤال سيدي جوابتي دي سيدون النوع ايتر تنيا الشعب دي دي دي ميغا نيراسي ان شاء الله دكتور كنديد احمد يوسف كنك دكتور كنديد احمد يوسف saxi ما qalad تفتح guddiga waayahay eedaa mahadsiin tartamayaasha xaafo ee tartamaha ay uga su-aalan wayba isku lahaytay tartamayaasha xaafadda ideeda jawaabta iyo biyen tartamayaashaas waybuwato sax ee walin iyo saas ka qaadadeena lama dhibcood
ما يفيد ياك ورانا راضي هاي فيل عن مرضك هايو لما نفيد وايديدو الله اكبر من القهر من القهر اه لما نفيد هاي طويل ما رسيك ديبي هاو بيهن هالقفل هاتو مرة أكبر اللي عليك خاصين دبعوت لما قفوا رسيك ديبي تكلينا يو عبد القصاية أو يو نستار سوريا بالأوف تايلور إيه كيو لما عليك أنا أيو ها لما لك أنا بحتك دبي دكتور أفرو لكن أنا وحدنا نتولك على كوفي دنبيل يلا هاي هاي تكتب ولا سل من القلب ذيك الوقت halo berdale halo raadiyo warkan diyaar garooba su-aalii toban iyo saddexaad ee tartanka ooka waana isla su-aal taariikh aw welibaan dhiyaase sadatan sheeg madaweynagii inka horey ee dalka tunuusiya xurnimadiis ku dib mar lamaad sheeg madaweynagii inka horey ee dalka tunuusiya xurnimadiis ku dib sheeg madaweynagii inka hore ee dalka tunuusiya xurnimada dalkaas ku reed jawaabtas inku rajaan insha allah halo berdaale الو راديو ورسم jawaabta بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا الجواب ونوية ترتميالك عافد برد على ايش وارد جوابتي دين السدين وليف نغلاسي حبيب بورقيبة كانت- اما الحبيب بورقيبة saxiyo qalad guddiga
waayahay su-aalii tumi saddexaad oo hayti su-aal taariikhi waana la weydiiyey tartamayaasha xaafadda bardaale jawaabtay oo ku biyan way buwato sax ee falinayo saaska helena lama dhibcood
allow ana sekwele jacolo marabka halkan sheega intii gorgorata isku hoytiyaad inta maraasada adiba dhuntaadiba dhubaasawar aniad hirsikin goosle جراوكو كي أرجع هولي balnaba kin arsisda rabbiyaa sirna kin arsisda sirle sirle ki birbire waayahay lamada dhibcood ee berdaale ee lamada dhibcood wayba siin jeeyey senyalsiyoonaha senyalsiyoonaha oo afridoodka kiyaala iya siin saari intii oo tukaanleyt iyo hormuud iyo baqaarleyt hankana iyo unkuweyla maas iyo gaadada
halo ideedibi halo raadiyo warsan dhiga fura waliba nasiiban weeldhabtaani su-aal inka damboyti ee tartanka ooka oo nagadaasa su-aale tumi afaraad dhinaca kale nagadaasa su-aale afaraad oo taariikha walibaan dhiyaasa satan sheeg madaweynagii inka hore ee dalka mauritania xurnimada dalka kureed sheeg magaashay saddexa madaweynagii inka hore ee dalka mauritania xurnimadii dalkaasay kureed ideedibi dhiga fura su-aale inka damboyta oo ka nasiibkan weeldhatan walibwa taariikh walibaan dhiyaasa satan sheeg madaweynagii inka hore ee dalka mauritania xurnimada dalkaas ku reed jawaabtaas inku rajaan insha allah halo ideedibi halo raadiyo warsan jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا للجواب وعلى سيدي الجواب يد سيدين من آياته إن شاء الله مختار ولد محمد ولد دادا كنك
مختار ولد محمد ولد دادا saxiya qalad guddiga
waayahay su-aaliin damboyti oo ka tartanka oo hayti su-aal taariikh ee weliba isku lahayay tartamayaasha xaafadda ideeda jawaabtiyo biyan xaafadda ideeda b jawaabtaas way buwato sax ee walinayo saaska helena lama dhibcood
hay jako may
مرقتي lama dhibcood meel ka sheegaysin
نمرود إذا جاء هاي عيش قديمة الله أكبر
صدقك الله يا صدقك الله تو هرد بيبا شي قديمة هي على سماها ورسن وهلال شن شعب تو هرد بيبا شي قديمة ذاتية برنامج قاعدة مهجر حسني أوكي أنا ولا تو إذا تعالوا waayahay eeda mahadsanta buanjakole tiimka guddiga ayaa ku sugaana lama daqiiqa fursad siyaana natiijada si inka dhawaaqna Eh, lamadaas dagay waliba min hal daqiiqa sii doona abwaan maxamuud xaaji maxamed tarash iyo jakole marka taragale barnaamijka og barnaamijka oo ka eh, كوب- كوب يا بلا inkastoo bilaaw eh, jaakol weere kow kow bilaaw yaridaan hataa kow kow bilaaw kii hataa las bilaawe markuun kow kow برجعكم بالخير iyo bal ergowsa markan oo damba oo ka inkastoo wallay dheed hata wallay ha hata eh, eh, eh, wayba mm, eh, eh, masaana an مثلا andaree sheeko gaaban ama magmaagyo gaaban yo andaree dadweynaha si iyoona faa'iidaysadaan ha magmaagda way ballaree sedi sedi makuelaaso sedi alekin kubi ya ha sedi makuelaas sedi alekin kubi sediilayto macnaa ha sediilayto walaree ulma hoola makuelaaso haraf alekin kubi ulma ha intaad ulma seeti hoolo tag tag tag adagisi jabdan kubuyaas laakiin haraf hala kisbi ha habarta cizda makaalaasa oblaad alikin kubi ha may buwahadeerato magi dadkabaan magi dadkabaan kusharafaan iyo musharafaasi lutlekilaya ya habartaha awaana kanag habarta cizda makaalaasoo oblaad alikin oblaad alikin kubi tolka sida tolka ama mkuhelaaso madi ada laha ka weerar ama adaha kagaad masalanba qof kale kawadan masheeko adi bakingaay reed waayo jacaylo yaan jacaylo haddi madi amasana laha weerar oo laha weerar macnaha tolka amaama keelaas kana noofaylle aabshay noofaylahay aboojay noofaylahay haddana usu noofaylle kan leeban hayninka weelo kan leeban hayninka dhiibo kan le maarti nuxunkuma makee raacaan سيد أما هم كان عصم مدي على لك تتكرر مدي على
قالوا للدقرة ما جعلوا أنت رأران اه عند مديور بسير كلها ميا لكن أنا ما سقول جدي لكن هي أنا كنت بيا لري جعلوا لانجيلي الإلهي هذا جعلوا ما ينقلوا قبوبة هذا دول لك هاي ها لكن هي هي هذا ما سنت
ما دكتور هذا على يا أقول أوك إبرسي بجيب با شفك با يعني
usanay hadhowaada natiijada barnaamijkan gabagabaysnaa ilaahay waatahay xusniow qaybtii natiijadii tartanka oo kiyaa gudagalaana dhibco iyo shalshan dhadan tartamyaalka xaafadda oo kasada quruxda badan iyo waxaan ka muujiyaan garaadsho aqooneed runtii may faahfaahintaan sii wareejiyay walaalkay maxamed salaad axmed suusiniinka shalbayaani xaafadda oo ka guurla ratay insha allah kadibna may meelo ku shaaciyaan tartanka oo damba xaafado ayaa ku wada qeyb qaada doonaan ho ilaahay erob
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أوكم يبان ترتمان همينك كوات أو بالرمضان ترتان قوانات كنين بلاودي ترتمان لما حافظة دوشر الآ إذا د آ إذا د بي يبردال آ حافظ كستان ماذا حقا لا أنت لورصة تضو سؤالك هوبان كوري حافظ إذا د آ إذا د بي ماذا لورصة تضو سؤالك تضو سؤال لورصة ماذا كجواب تيشان lama soo aalad iyo lahaytaa beer dareyti walfaidaysayna mahalna mibal koytay toban dhibcood saas oo kale bardaale e iyana mibal warsaday todoba su-aalood todobaad su-aalood la warsaday mibal ka jawaabtay li kumid e walfaideena mahalna saas dartiye xaafadda bardaale e hal su-aal iyo qaab anshax gudi ungooya anshax darro iyo ka dhaqamin dartiyo bardaale e mibal koytay tomiyo kow dhibcood ideeda eena toban dhibcood
waayahay eeda umahadsantiin banaanka banaanka ما يبوك يا شيخ فقلت لك فقتي waayahay eeda umahadsantiin hamiin dambe weliba tartanka ka ballansan oo ilaahayna deersi daynuunay e iyo daarusalaam b hamiin dambe oo ilaahayna deersi lamada xaafadood ee waktiga inta ilaaliyan una ku codsadaan waana xaadiran weliba waa daynuunay e iyo daarusalaam b oo ilahay lala kanagada guutaan barnaamijka tarta aqooneedka raadiya warsan ee magaalada baydhabo oo uu kan yahay tahmiinkii koowaad iyo intaa ka gabagabeen barnaamijka weliba taabagelintiis iskuula qayb galay warsan iyo walaalaha garab walaal dhinaga su-aal diyaarinta bilo barakaysan ramadaan inta lagu guda jira weliba ku xusana oo aan ku mahadnagaane iskuulka hoose dhexe iyo sare ee kawaadir saas oo kale su-aalo dhextaalkana weliba barnaamijka inta dareere bilo barakaysan ee ramadaan hanin diyaari doone oo noo kala qayb galay tartanka tartan cilmiyeedka raadiyaha ururka daadol erow oo ururka horumarinta deegaanka ku shaqeeyo guddaan barnaamijkan tahay gabagabeeyaan welibaa mahadnagay asxaabta iyo maamulka garab walaal ee istuudiyahan kula sugan abwaaninta jacole iyo tarash cabdillaahi jecel oo barnaamijka ilaadaadiyay iyo farsamayaqaanka farnya fudud ee uu ka barnaamijka nin farsameeyay maxamuud gaabshaa guutaanta barnaamijka lamida dibda una kulmaana guutaan jadwalka idaacadeed iyo tartankiiba waliba si dhamaan amiin faila amaan allah